habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a idinkaga imanaysa magaalada washington waa arbaco bisha oktoobar ee sannadka kuna waa sagaal waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lixiyo tobankiyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo boggaannu ku leenahay internetka ee v o a somali com idaacadda caawana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi idaacaddeenna caawa waxaad ku dhegaysan doontaan qodobo ay ku jiraan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta tababar ugu soo xidhay garoonka beledoogle cutubyo ka tirsan ciidamada kamaandoosta danab ee uu maraykanku tababaro kadibna u dhoofay dalka eritreya maxaan maantaoo dhan ugu celcelinaynaa u sheegaynaa magaca xasan tuure maxaa magaca xasan tuure uu u dhimalayahay marar badanaan sheegaa maxaa magaca xalane ninka la dhihi jiray maxamed cabdulla xalane waa goormo lixdan sano ka horuu dhintay maxaa weli u joogaa magaciisa maxaa jenaraal daa'uud loo xusaa mar walba ciidanka xoogga dalka soomaalida sheegaba la yidhaha jenaraal daa'uud loo xusaa maamaadii soomaalida maxay ahayd waarimayside waranka ahado magacaagu ha hado
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka ishaysigooda oo raggu ay hormuudka u yihiin maadaama lix iyo lixdanka annagu shan keliya aan ka ahayn yoolka iyaguna wuxuu ahaa uqareemidda haweenka iyo qoyska iyo horumarka bulshada qabiilkii anigoo ku fadhi baan haddana xubin gobol aan matelaaya waa khiyaano ay raggu nagu sameeyeen oo ay isleeyihiin gabdhihiina meesha ha ka muuqdeen qabiilkiina ha ku qanco
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda bariga dhexe iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka sida lagu qoray buug cusub oo uu qoray wariyaha caanka ee bob woodward madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa qalabka lagu baadho xanuunka covid sagaaliyo toban u diray madaxweynaha ruushka xilligii lagu jiray xanuunkaasi markaasoo xitaa uu gabaabsi ka ahaa gudaha maraykanka buuggan cusub oo lagu magacaabo war amaba dagaal ayaa sidoo kale ka sheekeynaya qirasho ka timid madaxweynaha hadda xilka haya joe biden kuwaasi oo sheegaya tallaabooyin uu si khaldan u qaaday oo ku saabsan inuu ka hortago in xiisadda bariga dhexe ay faraha ka baxdo sida xabajoojin laga gaadho khaza meelo kale waa meelo laga soo qaatay buuggan oo talaadadii lagu daabacay wargeyska the washington post kaasoo bob woodward uu ka yahay tafaftire ayaa soo bandhigaya faahfaahin daran oo ku saabsan falalkii trump kaasi oo qoraagu ku sheegay inuu sii joogteeyey xiriirkii uu la lahaa putin xitaa xilli uu hadda olole ugu jiro inuu xilka madaxtinimo ee maraykanka mar kala qabto ruushkuna uu dagaal kula jiro dalka ukrain oo maraykanka ay xulufan yihiin sanadkii xilligaasoo xanuunkii coronavirus uu adduunyada baabi'iyey ayaa trump waxa uu qalabka baadhista u diray dhiggiisa ruushka putin ayaa sahaydaasi ka qaatay trump kana fogaaday inuu trump ay isku hor yimaadaan iyadoo trump uu kula teliyey inuuna shaaca ka rogin sahaydaasi sida uu buugga qorayo sida qoraaga buugga bob woodward uu sheegay putin ayaa trump ku yidhi ma doonayo inaan cidno u sheego maxaa yeelay dadku adiga ayay kugu xanaaqayaan ee aniga iguma xanaaqayaan woodward ayaa sidoo kale soo xigtay kalkaaliye uu trump leeyahay oo aan la magacaabin kaasi oo sheegay in trump uu dhowr jeer la hadlay putin kadib markii uu xilka madaxtinimo ka degay sanadkii kii wargeyska ayaa qoray sida woodward laga soo xigtay in horaantii sanadkan uu mar trump amray qof kalkaaliye u ah inuu ka baxo xafiiskiisa oo ku yaala deegaankiisa maaralago ee gobolka florida si wada sheekaysi gaar ah oo dhinaca telefoonka uu la yeesho valadimir putin buuggan ayaa lagu wadaa in la daabaco shan iyo tobanka bishan oktoobar waana saddex toddobaad ka hor doorashada xasaasiga ee maraykanka taasoo uu trump aad ay isugu dhow yihiin kamala harris oo la tartamaysa xisbiga dimuqraadigana ka socota aqalka kremlinka ee ruushka ayaa arbacada maanta diiday warbixinta weriye bob woodward oo sheegaysa in trump uu putin la hadlay ilaa toddoba mar markii uu xafiiska ka tegey sida laga soo xigtay warbaahinta r b c duufaanta milton ayaa arbacada maanta ku soo aadan gacanka florida ee dalka maraykanka dadka deegaanka ayaa haysta hal maalin ka hor intaanay bannaynin amaba ayna goobaha loogu talagalay ka gelin duufaankan duufaantan oo heerkeedu yahay shan ayaa la saadaalinayaa inay keeni karto dabayl nolosha dadka halis gelin karaysa dad ka badan hal milyan oo deegaankaasi ku nool ayaa la amray inay ka baxsadaan dadkaasi oo qaarkood u cararaya dhulka joogiisu sarreeyo ayaa waddooyinkii baabuurta ee waaweynaa saxmad ka dhigay xilli kaalmihii shiidaalkuna u bansiinkii ka dhammaaday gobolka ayaa weli waxaa ku soo badanaya raadkii gobolka ayaa weli waxa ay ka soo kobanayaan raadkii darnaa ee duufaanta helen ay ku yeelatay muddo laba toddobaad ka yar xarunta dabaylaha qaranka ee maraykanka ayaa duufaanta milton ku sheegtay inay musiibo keenayso aadna u khatar badan tahay islamarkaasna dhalinaysa dabaylo ku socda xawaaro dhan boqol iyo lixdan mayl saacadiiba aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne biden iyo ku-xigeenkiisa kamala harris looga warbixiyey duufaantan iyadoo biden uu dadka maraykanka la hadli doono gelinka dambe ee maanta warkiina caalamkuna dhegeystayaal waa nagayntaa fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta tababar ugu soo xidhay garoonka belidoogle ee gobolka shabeellada hoose cutubyo ka tirsan ciidamada komaandoosta ee danab ee uu maraykanku tababaro kadibna madaxweynuhu wuxuu u dhoofay dalka eritrea warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdilcasiis axmed barrow
wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gelinkii dambe ee maanta u ambabaxay dalka eritreya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa la sheegay in safarka uu ku aaday dalka eritreya uu yahay mid shaqo waxaana uu kulamo la qaadan doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda eritreya siyaasa fawarqe sidoo kale waxaa la sheegay labada dhinac inay ka wada hadli doonaan xiriirka iskaashiga labadan waddan gaar ahaan arrimaha la xidhiira gobolka geeska afrika oo waayadii ugu dambeeyey xiisado siyaasadeed oo aad u adag ay ka taagan yihiin xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah wafdigiisa wasiirka amuuraha dibadda soomaaliya danjire axmed macalin fiqi waxaana lagu wadaa inta ay joogaan dalka eritreya in kulamo ay la yeeshaan madaxda sarsare ee waddankaasi islamarkaana ay kala hadlaan arrimaha xiriirka labada dal eritreya iyo soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey xiriirkooda waxa uu ahaa mid wanaagsan waxaana dowladda eritreya ay soomaaliya u tababartay ciidamo militari kuwaasi oo qayb ka ah dagaalka dowladda federaalk ee soomaaliya ay kula jirto kooxaha ka soo horjeeda oo ay al-shabaab ka mid yihiin dhinaca kale madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa intaanu ka bixin maanta magaalada muqdisho waxa uu xerada balidoogle ee duleedka magaalada muqdisho uu tababar ugu soo xiray boqol iyo konton saraakiil xigeen iyo laba boqol oo leyli sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay xilligii uu munaasabadda ku jiray ciidamada in ciidamadan ay isku diyaariyaan sidii dalka loo xurayn lahaa islamarkaana ay ka shaqeeyaan howlaha uu ku tilmaamay inay tahay mid nafurnimo ah oo soomaalida looga dulqaadayo sida uu yidhi kooxaha dhibaatada ku haya oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo hadda loo baahan yahay in laga guulaysto sida uu hadalka u dhigay
dad badanoo danabana waa naga dhinteen dad badan oo xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ana waa naga dhinteen intaan dagaal ku jirnay maxaan maantao dhan ugu celcelinaynaa u sheegaynaa magaca xasan tuure maxaa magaca xasan tuure oo u dhimalaayahay marar badanaan sheegaa maxaa magaca xalane ninka la dhihi jiray maxamed cabdulla xalane waa goormo lixdan sano ka hor uu dhintay maxaa weli u joogaa magaciisa maxaa jenaraal daa'uud loo xusaa mar walba ciidanka xoogga dalka soomaalida sheegaba la yidhaha jenaraal daa'uud loo xusaa maahmaadii soomaalida maxay ahayd waarimayside war ha kaa haro magacaagu ha haro magacaagu ha haro maalimaad dhimanay ama goobta dagaalka ku soo dhimo ama sariirtaada dusheeda ku dhimo maalinaad dhimanay yacnii hoggaanka waxaa ugu fiican hoggaanka midka kudaysigale ee lagu daysado dhiiranaanta lagaaga daysado disibiliinka lagaaga daysado ammaanada lagaaga daysado sidaasaad waxa wax ugu fiican ood askarta ku homaagakart wax ku tusi kartaa waa sidaas gadaal haddaan iska fadhiisato oad war waa kan kii lacagta badnaa qaadanayba meeshaa fadhiyaan maxaa maxaa i waalay inuu yidhaa askariga maxaa diidaya markaa ku dhex jirto la sheekayso waxaan si gaar ah rabaa marka arrintaas inaan xoog u saaro saraakiil xigeenka sannadihii ugu dambeeya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dagaallo kula jirtay ururada ka soo horjeeda dowladda oo ay ugu horeeyaan al-shabaab iyo daacish waxaana hadda al-shabaab deegaano fara badan looga saaray dagaallo ciidamada dowladdu ay kula galeen laakiin weli waxay gacanta ku hayaan qaybo ka mid a gobollo ku yaala koonfurta soomaaliya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
dagaal yahaniinta xisbullah ayaa arbacada maanta gantaallo ku ganay israel iyagoo sidoo kale sheegay inay fashiliyeen duulaan dhulka ah maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu uu ka digay in lubnaan ay la kulmi karto burbur la mid ah ka khaza oo kale warbixin arrintaasi ay ka qortay wakaaladda wararka e f b waxaa inoo soo koobaya cabdixakiin maxamuud shirwac netanyahu ayaa lagu wadaa inuu arbacada maanta kala hadlo madaxweynaha maraykanka jo biden jawaabta israa'iil ka bixin lahayd ee weerarkii gantaalaha ee iiraan ee usbuucii hore sida ay ku warrantay warbaahinta agsi hoose maraykanka oo soo xiganaysa saraakiil maraykanah xisbullah ayaa sheegtay inay iska caabiyeen laba isku day oo israa'iil ay ku doonaysay inay ku soo jebiso xuduudda iyadoo adeegsatay gantaalaha riddada dheer iyo weliba inay dagaal dhulka ah la galeen askarta israa'iil israa'iil ayaa sheegtay inay difaaceeda cirku ay ka hortegeen laba gantaal oo laga soo tuuray lubnaan iyada oo dhawaaqa digniintana laga maqlay aagga sizeera ee koonfurta xayfa salaasadiina militariga ayaa sheegay in xisbullah ay boqol iyo siddeetan gantaal ku soo rideen israa'iil gaar ahaan agagaarka xayfa iyadoo israa'iilna ay kordhisay duulaanka dhulka ee ka wado xeebta koonfureed ee lubnaan digniinta culus ee netanyahu ayaa timi sannad iyo maalin kadib markii israa'iil ay bilowday dagaalka ka dhanka ah kooxda xamaas ee xulafada yihiin xisbullah waxaad haysataa fursad aada ku badbaadiso lubnaana ka hor inta aanay ku dhicin godka dagaal dheer oo horseedi doona burbur iyo silic la mid ah midka aan ka aragna qasa ayaa uu ku yidhi khudbad muuqaal ah waxaan idin leeyahay dadka reer lubnaanow dalkiinna ka xoreeya xisbullah si dagaalkan loo soo afjaro ayaana uu sii raaciyey iyadoo israa'iil ay xamaas kula dagaalamayso kasa ayaa waxay sidoo kale doonaysaa in ay sugto xuduudda waqooyi si ay ugu oggolaato tobannaan kun oo israa'iiliyiin ah oo ku barakacay dagaalka xuduudda in ay ku soo laabtaan guryahoodii xamaas iyo xisbullah ayaa labadooduba wacad ku maray inay sii wadi doonaan weeraradooda iyadoo ku-xigeenka hogaamiyaha xisbullah naciim qaasim uu salaasadii sheegay in kooxdu ay mid aan suurtagal ahayn ka dhigi doonto inay israa'iiliyiintu ku soo laabtaan waqooyiga israa'iil ayaa xoojisay duqaymaha ka dhanka ah meelaha ay ku xoogan yihiin xusbullah ee dalka lubnaan tan iyo saddex iyo labaatankii sebtembar taasi oo horseeday dhimashada kun boqol iyo konton qof oo islamarkaana sababtay amaba ku qasabtay in in ka badan hal milyan oo qof ay qaxaan inta badan weerarada ayaa lagu bartilmaameedsaday koonfurta iyo bariga lubnaan iyo weliba sidoo kale koonfurta magaalada beyruut militariga israa'iil ayaa sheegay salaasadii inay ballaarinayaan weerarkooda xisbullah ayaa iyaguna sheegay inay dib u celiyeen ciidamada israa'iil oo xagga dambe ka soo galay meel ay ku sugan yihiin ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee tuulada lubnaan ee koonfurta xuduudda ku-xigeenka hogaamiyaha xisbullah ayaa sheegay in inkastoo israa'iil ay duqaymo xanuun leh ku qaraacday haddana hoggaanka kooxdu uu nidaamsan yahay awoodda ciidamaduna ay wanaagsan tahay
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shurwac oo nala socodsiinayay warbixintii hay-adda wararka ee f b ay qortay dhinaca kalena saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa arbacada maanta sheegay in duqaymo xalay israa'iil ka fulisay waqooyiga iyo bartamaha khasa ay ku dhinteen ugu yaraan siddeed iyo toban qof wariyaha v o da wariyaha v o da maxamed colaad xasan ayaa warbixin ah xafiiska v o eda dhinaca wararku ka qoray inoo soo jeedinaya
duqaymaha ayaa lala beegsaday xeryaha qaxootiga ee nusayraad iyo bridge oo ku yaala bartamaha marinka khaza iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee jabaliya ee waqooyiga khaza militariga israa'iil ayaa sheegay inay weerar cirka iyo dhulka ah ay ka fuliyeen khaza oo ay ku bartilmaameedsadeen dagaalyahanada xamaas dagaalada iyo amarada daadguraynta dadka rayidka ah ee israa'iil ee soo noqnoqday ayaa sababay in dadka rayidka ah ee reer falastiin ay quustaan oo ay waayaan meel ay aadaan sida ay sheegtay qaramada midoobey filip lazarini oo ah madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan gargaarka qaxootiga falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo unra ayaa bartiisa bulshada ee ex ku sheegay in ugu yaraan afar boqol oo kun oo qof ay ku xayiran yihiin waqooyiga khaza lazarini waxa uu sheegay in dad badan ay diidan yihiin inay raacaan amarada bannaynta ee israa'il ay ku soo rogayso mar walba dadka rayidka ah sababtoo ah buu yidhi waxay si fiican u og yihiin inaanay jirin meel gaza ka mid ah oo ay ku ammaan helayaan iyadoo aysan jirin wax sahay gargaar asaasi ah oo ay dadku helayaan ayay gaajadu si qoto dheer u sii baahaysaa ayuu lazarini ku yidhi bartiisa ex milatariga israa'el ayaa sidoo kale sameeyey howlgallo cusub oo cirka iyo dhulka ah arbacada maanta ah iyagoo sheegay inay ku bartilmaameedsadeen dagaalyahanada xisbullah ee koonfurta lubnaan milatariga isra'el ayaa intaasi ku daray in saddex ka mid ah ciidamadooda ay ku dhaawacmeen dagaallo dhacay shalay iyo maanta seeriga digniinta ee duulaanka cirka ayaa laga maqlayey waqooyiga isra'el iyadoo xisbullah ay ka soo ridayeen dhinaca xuduudda rasaas iyo gantaallo ra-iisul wasaaraha isra'el benyamin netanyahu ayaa talaadadii sheegay in milatariga dalkiisa ay dileen hogaamiyihii loo malaynayey inuu bedelayo madaxii xisbullah sheekh xasan nasrallah kaasoo lagu dilay weerar ay isra'el ku qaaday beyruut toddobaaatankii bishii ina dhaaftay ee sebtembar hashim sayfudiin wuxuu ahaa in adeerkii nasrallah iyo sarkaal sare oo ka tirsan ururka xisbullah wax warya wacaad ah lagama hayo ninkan tan iyo toddobaadkii hore markii israa'il ay duqaymo xooggan oo cirka ah ku qaaday degaanka magaalada beyruud ay kaga xooggan yihiin xisbullah waxaan hoos u dhignay awooddii xisbullah waxaan ka dilnay kumanaan argagixiso ah oo ku jira nasrallah iyo ninkii beddelay ayuu ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu ku yidhi fariin muuqaala oo uu u jeediyey dadka lubnaan ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxday xisbullah oo inta badan xaqiijisa dhimashada saraakiisheeda sarsare netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay samayn doonto wax kasta oo lagama maarmaan ah si ay dadkeeda ugu soo celiso si nabad ah guryahooda oo ku yaala waqooyiga israa'il halkaas oo ay xisbullah ku garaacaysay gantaalada tan iyo siddeeddii bishii oktoobar ee sannadkii hore ugu yaraan sagaal iyo afartan qof ayaa lagu dilay dhinaca xadka israa'il sannadkii hore in ka badan shan boqol ayaa iyana lagu dilay dhinaca lubnaan isla muddadaasi dagaalka khaza ayaa ku bilowday weerarkii xamaas toddobadii bishii oktoobar ay ku qaaday koonfurta israa'el ee ay ku dishay ilaa iyo kun laba boqol oo qof waxay sidoo kale xamaas khafaalatay ilaa iyo laba boqol iyo konton qof iyadoo ilaa iyo boqol ka mid ah weli la haysto saddex meelood meel tiradaasina la aaminsan yahay inay dhinteen ololaha militari ee isra'el ee weerarada cirka iyo dhulka ee khaza ayaa dilay in ka badan labiyo afartan kun oo falastiiniyiin a waxaana lagu dhaawacay in ku dhow boqol kun oo qof oo kale sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza wasaaraddu ma aysan kala saarin tirada dadka rayidka iyo dagaalyahanada xamaas ee weerarada isra'el ku dhintay laakiin waxay sheegtay in kala bar in ka badan ay ahaayeen haween iyo carruur
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inala socotiinayey
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o eda f m teda sagaaliyosaaahandhibicsagaa iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts reediyo baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka waxaa inoo haysaa wariyaha v o ed ee boosaaso faaduma yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka v o a oo aan kaga hadallo taariikhda iyo waxqabadka haweenka soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii soomaaliya sida nabadaynta fanka siyaasadda iyo dhaqaalaha waxaan toddobaadkan ku soo qaadan doonaa barnaamijka madasha haweenka doorka ay haweenka soomaaliyeed ka galeen nabadaynta waxaa toddobaadkan marti noogu ah saynab ugaas yaasiin ugaas cabdiraxmaan oo horey uga soo mid noqotay golaha baarlamaanka puntland golaha wasiirada sidoo kalena la soo shaqaysay hay-adda beace and life oo ka shaqayn jirtay dhismaha deegaanada iyo nabadda saynab marka hore ku soo dhowow barnaamijka madasha haweenka bal taariikh nololeedkaaga oo kooban ugu horeyn noo faahfaahay faadimo yaasiin waa ku salaamay dhammaan dhegaystayaasha gaar ahaan haweenka soomaaliyeed iyo haweenka haldoorkaba waa salaamay taariikh nololeedkayga haddaan wax ka sheego waxaan ku dhashay degmada boosaaso aynu hadeer joogno kadibna maadaama kun sagaal boqol iyo lixdankii aabbahay uu ka maqan noqday baarlamaankii soomaaliya oo dimuqraatiga ahaa waxaan elementarygeygii iyo intermedigi iyo secondaryga iyo jaamacadiiba ku dhammaystay xamar markaa kadib waxaan shaqo ka bilaabay kastanka muqdisho arrimo siyaasadeed owgeed kun sagaal boqol sideetan iyo labadii waxaan usoo bedeshay magaalada boosaaso kastamkeeda halkaas ayaa waxaa iigu dhacay burburkii burburkii markuu dhacay waxaan ka qayb galay nabadeynta waxa la yidhaaho reconciliationka sanitationka maadaama ay burburtay dowladnimadii iyo waxay qabanaysay waxaan ka mid ahaa gabdhihii hufan rangers inkastoo aan qof dhallinyar ahaa hufana ayna hogaaminaysay kaasoo door fiican oo nabadeyn iyo dejintii degmada boosaaso nabadeeda ee gabdhuhu keeneen aasaaskii puntland ka hor maxaad kaloo ka shaqaysay waxaan ka shaqeeyey oo nasiib u yeeshay oo itixaan u galay hay-ad la yidhaaho beace and life hay-ad isugu dhisha international njoa bay ahayd hay-addaasi waxay isiisay fursado badan oon hadeer aan ku shaqeeyo waxayna ka shaqayn jirtay gobolada north east garoowe gaalkacyo iyo qardho ayay seminaar nabadeed ah iyo dibu dhiska dowladnimada ku samayn jirtay toobigyada ay hay-adaas aan ka shaqayn jirnay trainer of trani baan ahayn annagana waa nala tababeri jiray annaguna waa sii tababeri jirnay toobigyada ay ka shaqayn jirtay waxay ahayd haddii aynu soomaali ku sheegno waa bini-aadamnimada iyo democratisationka iyo dibu dhiska iyo hanashada dowladnimadii burburtay halkaas waxaan ka helay fursad weyn oo in aan ka shaqeeyo nabadda isu soo dhoweynta democratisationka democratisationkii ugu dambeeyey oo uu mudane deni wadayna waxaanu ahayn gabdhihii hogaaminayay si loo hanto dowladnimo botton up aproach ah oo weel salkaa laga unkaacay ay ummaddu hanato dowladnimadeeda muddo toban sano ah sida nugu maqaalo ah waxaad ka mid noqotay baarlamaanada puntland soo maray oo aada la kowsatay bal ka waran intii aad baarlamaan ku jirtay imise haween ayaa ahaydeen maxaase qaban jirtay kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii markii la dhisay baarlamaanka puntland maadaamaanu ahayn gabdhihii u dhaqdhaqaaqayay arrimaha siyaasadda nabadeynta isucelinta ragga arrimaha bulshada oo ay nabaddu saldhig u tahay baarlamaanka markii la dooranayay waxaanu fursad u helay shan gobol iyo buuhood luu ahaa markaas in la yidhaaho shan gabdhood gobol walba ha laga keeno waxaan fursad u helay oo aan nasiib u helay inaan noqdo gabadha laga keenay gobolka bari casho geelna mudug bay ka soo gashay gabdho kaleeto oo saddexana waa soo galeen shan gabdhood baan baarlamaanka puntland ku fadhiisanay mar walbana annaga saldhigayagu wuxuu ahaa sidii baarlamaankan aan isugu dheelitiri lahayn ishaysiga iyo doodaha badan oo raggu ay hormuudka u yihiin maadaama lix iyo lixdanka annagu shan keliya aan ka ahayn yoolka iyaguna wuxuu ahaa uqariimidda haweenka iyo qoyska iyo horumarka bulshada qabiilkii anigoo ku fadhi baan haddana xubin gobol aan matelayo waa khiyaano ay raggu nagu sameeyeen oo ay isleeyihiin gabdhihiina meesha ha ka muuqdeen qabiilkiina ha ku qanco tiradaasi saynab hadda waa yaraata soo maaha way yaraato waxay u yaraanaysaa oo aynu ognahay aniga horta democratisationka markaa ka shaqaynayay anigoo duruustii life beace and life aan ka soo qaaday amase gender equity sinaanta ragga iyo dumarka diiniyan aan ahayn laakiin ah bulshada dhexdeeda mar walba caqabada ugu weyn waxay nagu ahayd qabiilka sababtoo ah n g o-gaas wuxuu ahaa swedish wuxuu ka hadlayana waa european style laakiin inaga markii laynu kusoo dabaqo waxaynu ahayn community ku dhisan qabiil qabiilkii iyo isagu iskeeni maayaan mar walba waxaa baawarkii haysta raggii mar walbana haweenkii waxa weeye siyaasadda bulshada meel walba man dominate bay ahaydoo isagaa la hormarinayo waxaa la dhihi jira gabdhuhu gurigood ha iska fadhiyaan inkastoo traditionkaas iyo dhaqankaas muddadii aan lefenbis ku jiray iyo intaan siyaasadda ku jiray aan aada iyo aada uga dhaadhiciyey dadweynaha iyo dowladdaba inay gabdhuhu yihiin xubin muhiima waxna qaban karaanin golaha xukuumadda markaad ku biirtay maxaad la kulantay golaha xukuumaddu waa ka howl badnaa baarlamaanka waa ka howl badnaa golaha xukuumaddu wuxuu ahaa wuxuu ahaa go-aan gaar u ahaa mashruucii iigu horreeyey oo la ii keenay oo ahaa boqol iyo labaatan kun oo doolarna waxaan ku dhisay suuqa enji baan ku dhisay anigoo ku beesgaraynaya xilligaas gabdhuhu inay soo saari jireen dhaqaalaha oo ay khudradda iibin jireen dhuxusha iibin jireen caanaha iibin jireen laakiin hoy ay fariistaan aanay lahayn waxay soo saaraanna waa ogtay gabadhu family adress familiga dhaqaalaheeda kor u qaadayay lacagtaas halkaasaan ku jihayay inkastoo caqabada kala kulmay dowladduna waxay contribution ku bixisay dhulkii iyo nalkii iyo biyihii marka haddar alxamdulilaahi rabbialcaalamiin hoolal saddexa baa la dhisay gabdhuhuna ay ku ganacsadaan waa wasaaradda qorsheynta markaan joogay wasaaradda haweenka markaan imina waxaan kusoo toosay xilligii casho geella wasiiradda ahayd waxaana culays ka saarnay maxaan ku dhaha building districtgii baa jiray in la dhiso golayaashii deegaanka mashruucii waxaanu la kulanay lagu dhisaayey marka anigii wasaaradda arrimaha anagii wasaaradda haweenka iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku guulaysteen in xilligaas siyaasadda baraarujinta iyo kahelidda boos golayaasha deegaanka xilligii ugu badnaa ay noqotay waxaanuna waxaanuna maaragtay aada iyo aada u tixgelinay cashaa wasiiradno ahayd tedi barsentigii in meelo badan gabdha lagu geeyo oo la hirgeliyey waxaa kaloo ku guuleysanay gudnin fircoonigii gabdhaha halakeeyey oo dhibaatada badan u keenayay inaanu ka hortagnay oo baarlamaanka ka ansixinay in la joojiyo zaynab markii la isbarbar dhigo xilligii sideetamaadka dowladii dhexe ay soomaaliya ka shaqaynaysay waxaad ahayd gabdhaha farkutiriska ah ee fursadaha shaqo helay ama kuwa waxbarasho markaad isbarbar dhigto xilligaas oo hadda aad gabdhaha kamid ahayd iyo maanta oo haweenku ay waxbarteen ragga kagaba horeeyaan kaalimahaad aragtay fursadaha shaqo ee dhinaca siyaasadda kee ayay u fiicnaayeen haweenka horta xilligaas iyo xilliga kanu isku mid ma aha xilligaa waxaa jiray dowlad kacaanaa jirtay kacaankuna qaabka uu ku shaqaynaya wuxuu ahaa community mobilisation kicinta bulshada kicinta bulshadana aqoonba uma baahnayn waxay ahayd dadweynahaas tirada badan oo haweenka ah oo grass rootka ah oo weel salkaa laga unka ah baa la kicin jiray laakiin gabdhuhu meelo sarsare ma ay joogin hase ahaatee kacaanka waxay garba ugu ahaayeen qoristii afka soomaaliga waxay garba ugu ahaayeen ka qaybgalka abaaraha waxay ololihii caafimaadka ololaha xaaqidda iyo sanitationka mobilisationka hoose oo gabdhuhuna meelo hoosey ka shaqayn jireen aada iyo aad buuna miro dhal u keenay marka halkaa waxaa ka muuqataa qofku si kastuu waxu barto bulshada isagoo aan waxbaran buu inbut garayn karaa midda kale fartii soomaaliga bay gabdhihii wax ku barteen wax ku qoreen taasoo jaanis badan siisay afkii qalaada wax lagu baran jiray inuu kan uga fudud yahay marka gabdhuhu shaqooyin hoose u badnaayeen shaqooyin sare uma badnayn hadda hadeer isbedel baa dhacay oo inkastoo burbur dhaco burburkii laga soo kabtay haddana hadeer gabdhuhu hadday noqoto golaha xukuumadda matalan gabdho badan baa inoo ku jira ilaa lix gabdhood baa ku jira gabdhii gabdhaha iyagii hore oo waxa aanu ka shaqaynaa hadda dadka iyagii hore sida aniga iyo cashogeeda iyo gabdho kale badan oo haldoorka la yiraaho waxaa laga shaqeeyaa in gabdhaha loo qareemo ilaa anagu hadda jagooyin uma baahnin xukuumad iyo barlamaan inaan ka fariisano laakiin maanta waxaanu samaynaynaa khabiirnimadayada iyo maxaan ku dhahaay dumarnimadayada waa inaanu dumarkii naga dameeyey aanu gacanta qabsanaa oo soo daadihinaa oo aan embower garaynaa dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo shaqo ahaan zaynab ugu dambeyntii beryahan waxaad joogta gobolada bari karkaar ee arrimo nabadeynaad ka waday adiga iyo haween kale maxay ku saabsanayd nabadeyntaas maasha allah nabadeynta waa fiildigaygii aniga meeqaanka aan kusoo koray wuxuu ahaa meeqaan dhaqan buu ahaa waxaan ku imi anigoo raba shaqaaqooyin horey u dhacay isla markaasna aanu dareenkeedii qabnay haddana inay soo cusboonaya soo cusboonaanayaan inaan codka yagana ka dhiibano talada yadana ka dhiibano maadaama aanu ahayn dad lixajeclo weyn puntland ka qaba shaqooyin badanna inaga aanu ka soo qabanay darajo badanna aanu ku lahayn marka hadda taan u joogaa boosaaso waxa weeye haweenku gaar ahaan inaanay shaqaaqooyinka nabad la-aanta ku biirin laakiin door dhexe ay ka qaadataan zaynabay inta badan baraha bulshada ayaad fariimo ka dirayseen oo warbaahinta marinayseen oo kulamo dadweyne ayaa qaban dhinacyada aad ka baqaysaan isku dhaca uga baqaysaan ma la fariisateen labada dhinac oo ma ku wacyigeliseen in arinta wadahadal lagu dhammeeyo dadkana waa wacyigelinay fariimo badanna waa u dirnay waana noo qorshaysantahay insha allah inaan la fariisano barnaamijkii madasha haweenka oo ay marti inoogu ahayd saynab ugaas yaasiin idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington madaxweyne hore maraykanka donald trump iyo qaar ka tirsan taageerayaashiisa ayaa caddayn la'aan ku andacoonayay in doorashadii sannadkii kii dalkan ka dhacday la xaday waxayna ka digayaan in taas mid lamid ihi ay ka dhacdo doorashada sannadkan ee saraakiisha doorashooyinka ee xisbiga dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga ee gobolka michigan ayaa ku muransan sheegashadaasi waxayna ka shaqaynayaan inay u xaqiijiyaan dadka maraykanka in codkoodu uu sugan yahay madaxa xafiiska aqalka cad betsy wadakuswara ayaa warbixintan ka soo dirtay michigan caashe ibraahim caashicuud ayaa soo koobaysa
taageerayaasha donald trump oo ka shadaal qaadanaya sheegashadiisii aan salka lahayn ee musuq maasuqa doorashada ayaa ku cadaadiyey saraakiisha in ay joojiyaan tirinta codadka qaar badan oo ka mid a taageerayaasha trump ee gobolka michigan ayaa ka walaacsan in doorashada soo socota la khiyaano hadda dowladdeenna waxaad wax waliba ka weydiin doontaa arrintan waxaan ula jeedaa waxaan jeclaan lahaa in aan si ka duwan u dhihi karo laakiin taasi ma aha sida ay ameerikaanku dareemayaan cidna kuma aaminayno angelica kandow waa taageero kale oo ka tirsan taageerayaasha donald trump halkiis ayaa ku filan in su'aalo la iska weydiiyo nidaamka oo dhan eedeymaha ah in doorashadii dhacday sannadkii laba kun iyo labaatankii la musuq maasuqay ayaa marar badan waxaa laga been abuuray maxkamadaha maraykanka laakiin wararka been abuurka ah ee ku saabsan hufnaanta doorashada ayaa waxa ay kasbatay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga sahanka la sameeyey ayaa muujinaya in natiijada doorashada ee ay dowladdu xaqiijisay ay kaga kalsooni badan yihiin hadalka trump saraakiisha gobollada lagu dagaalamayo ayaa waxa ay ka shaqaynayaan sidii ay codbixiyaasha ugu xaqiijin lahaayeen in hannaanka doorashada uu yahay mid sugan waxaay yidhaahdeen been abuurka waxay noqon kartaa khatar jonathan brater waa agaasimaha xafiiska doorashooyinka ee michigan waxay xaaladaha qaarkood u horseedi karaan in dadku ay halis geliyaan saraakiisha doorashada ama wax ka sii daran laakiin xitaa haddii aysan keenin rabshado jireed waxay meesha ka saaraysaa kalsoonidii muddada dheer ee nidaamka doorashada taas oo u xun qarankeenna oo una xun dimuqraadiyaddeenna gobollo badan jamhuuriyiintu waxa ay taageeraan dadaalada lagu xaqiijinayo codbixiyaasha in doorashadu ay sugan tahay sarkaalka doorashada jamhuuriga ee degmada ottawa ee gobolka michigan ayaa yidhi waa dagaal sare hogaamiyaasheenna siyaasadda ee heer kasta waxay u baahan yihiin inay sidoo kale raadiyaan xaqiiqooyin iyo in ay raadiyaan xog waxaanan filayaa in ay taasi dhacayso in aanu dhibaato kala kulmi doonno dhanka kalsoonida iyo kalsoonida aan ku qabno geedi socodka michigan taageerayaasha daacadda u ah trump waxa ay horey u dacweeyeen xogayaha arrimaha dibadda joselin banson oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa bilaabay dacwooyin la xiriira doorashada gobollo kala duwan oo lagu dagaalamayo taasoo micnaheedu uu noqon karo fowdo soo food saarta doorashada novembar
aad iyo aad ba mahadsan tahay caashe ibraahim caashicuud oo nala soo codsiinaysay warbixintii wariyaha v o e da aqalka cad beti wada kuswaara ay ka soo dirtay gobolka michigan fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba xilli inta badan diyaaradaha ka soo baxaya dalka lubnaan la joojiyey ayaa qiimaha tigidhada diyaaraduhu uu cirka isku shareeray laakiin deked yar oo ku taala dalka turkiga ayaa taasi beddelkeeda dadku ay adeegsanayaan waxaana noqotay marin lagaga baxsado dhibaatooyinka ka jira dalkaasi wariyaha v o e da honor ordegan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada marsiin waxaana inoo soo koobaya cabdixakiin maxamuud shirwac magaalada dekeda ee taashuju ee gobolka mersin ee dalka turkiga ayaa waxaa si aan caadi ahayn ugu soo badanaya rakaabka ka imanaya dalka lubnaan kuwaasoo ka soo cararaya weerarada israa'iil iyo weliba xiisada sii kordhaysa saraakiisha doonida ayaa sheegay in maraakiibtu ay tiribeliya ee ka keeneen in ka badan lix boqol oo rakaab ah usbuucii hore taasoo gaadhsiisay tirada dadka dhowaan yimi ilaa iyo kun iyo saddex boqol marka la barbar dhigo celcelis ahaan konton qof oo isla muddadaasi halkaasi soo gaadhay xilli duulumaadyo badan oo ka bixi jiray lubnaan la joojiyey ayaa qiimuhu sare u kacay adeega doonida ayaa noqday waddada ay dad badani uga cararayaan colaada u dhaxaysa xisbullah iyo weliba israa'iil ee ka socota dalkaasi lubnaan ma jiraan wax duulimaadyaa kuwa weli jiraa waa kuwo aad qaali u ah waa ku dhowaada sagaal boqol oo dollar taasi waa sababtaan u imi badda sida oo kale waa wax yaroo qaali ah laakiin ma jirto waxaan samayn karnaa waxaan maanta ka imi markabka oo ka imi dekedda tripoli si aan u raaco duulimaad aan ugu laabanayo gaana oo aan ka shaqeeyo toddoba sanno ayaan joogay waxay ahayd markii ugu horraysay waxay ahayd waayo aragnimo wanaagsan waxay ahayd howlo badan waxay ahayd safar dheer oo labiyo toban saacadooda kadib laba toddobaad oo israa'iil ay duqaymo iyo duulaana dhinaca dhulka ah waday iyo weliba gantaalaha ay xisbullah ku qaaday israa'iil boqolaal kun oo qof ayaa lagu qasbay inay ka baxaan dalka lubnaan diyaaradda qaran ee middle east airlines ayaa ahayd diyaaradda keliya ee ganacsi ee hadhay taasoo ka shaqaynaysay dalkaasi ilaa iyo khamiistii sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku qaar ka mid ah dadka ayaa ka walaacsan in mawjado kale oo qaxunti ah ay soo galaan turkiga oo hore u martigeliyey in ka badan saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo qof oo ka mid ah qaxuntiga ugu badan adduunka maamulaha khadka doonta ee tasaajuhu cali turuuru ayaa sheegay in qaar ka mida qaxuntigu ay sheegeen in ay sida ugu dhaqsaha badan ugu laaban doonaan dalkoodii kadib xaaladihii ugu dambeeyey kadib qaraxyadii israa'iil shirkadaha diyaaradu waxay go'aansadeen inaanay diyaaradahooda u dirin garoonka bayruud sababo amni daraaddood laakiin iyadoo ay weeraradu sii socdaan oo ay colaadda gobolku sii ballaadhanayso lama hubo sida ugu dhaqsaha badan ee qaxoontigu ay awoodi doonaan inay si nabada ugu laabtaan guryahoodii
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o e da honor ordogan uu ka soo diray gobolka marsiin haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaheenna cabdicasiis axmed barrow
magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka hirgelay amar dhowaan ka soo baxay maamulka gobolka iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo ku saabsanaa in la joojiyo isticmaalka bacda oo la sheegay inay khatar ku tahay arrimaha deegaanka iyo nolosha dadweynaha arrintan dad fara badan ayaa soo dhoweeyey oo deegaanka u ololaynaya halka kuwo kalena ay ku tilmaameen in marka la fiiriyo sida loo dhaqangeliyey uu ka muuqanayo deg deg badan loona baahnaa dowladda inay siiso wakhti dheeraada si loo gebagabeeyo bacda taalla gudaha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho haddaba amarkan ay dowladda bilowday dhaqangelintiisa suuragal ma tahay in guud ahaanba la joojiyo bacda oo loo beddelo waxyaabo kale oo deegaanka saaxiib la ah dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arrintaas waxaa igala qaybgeli doona cumar muxuudiin cumar oo ka mid ah aqoonyahanka ah dhallinyarada ah ee ku nool magaalada muqdisho iyo deeq macalin jinow oo isna ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada muqdisho sidoo kalena ah saxafi ka howlgala caasimadda soomaaliya wax badanna arrimahan la socday waxaan ku hormarayaa cumar ugu horeyn cumar marka aad fiiriso tallaabada dowladda oo ay qaaday ee bacda lagu joojiyey maxaa lagu tilmaami karaa xilligan adigoo aragtidaada ku fiirinaya aad baad umahadsantahay cabdicasiis waa su-aal wanaagsan runtii tallaabada ay dowladda soomaaliya qaaday waxaan dhihi karnaa waa tallaabo loo baahnaa xilli hore in la qaado balse wax walba wakhti ay leeyihiin tanna ma garanaysaa wakhtigeeda ay ku imaatay waana tallaab soo dhoweyn mudan bulshada soomaaliyeed na loo baahan yahay in ay dowladda ku garab istaagaan oo macnaha dowladdu keligeed wax ma qaban karto macnaha waxaa loo baahan yahay in dhaqangelinta awaamirtaas ay dowladdu soo saartay ay shacabka soomaaliyeed qeyb ka qaataan waxaan dhihi karnaa tallaabadan waa tallaabo maaragtay xilli hore loo baahnaa maadaama bacdu ay deegaanka soomaalida ee dhibaato weyn ku tahay laakiin aad baanu soo dhaweynana haddaan nahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka magaalada muqdisho waana tallaab wax ku ool ah loona baahan yahay in shacabka ay dhiirigelin ka hesho
deeq macalin markii aad fiiriso dooda cumar uu jeedinayo oo uu leeyahay bacda waxay ahayd in xilli horeba tallaabadan la qaado marka aad fiiriso hadda magaalada muqdishona waad joogtaa aragtidii dadkana waad aragtaa ma kula tahay in wakhtigan kooban bacda lagu gabagabayn karay
cabdicasiisow waa mahadsan tahay adiga iyo cumarba aniga ma qabo fikirka ah in xilligan deg dega ah dabcan lagu baabi'i karo bacaha in lagu saaro gudaha magaalada horta magaalada muqdisho kaligeed lagama isticmaalo bac iyo deegaanada ku xiran guudahaan soomaaliya laga isticmaala intooda ugu badan laakiin dowladda soomaaliya inkastoo fikirkan uu yahay mid aad u wanaagsan oo bacaha deegaanka uu dhibayo xoolihii magaalada iyo sidoo kale kuwii miiga dhibaato ba-an ay ku hayeen dowladdu xilligan way ku adkaa doontaa in ay baabi'iso bacaha sababto ay tahay waxay tahay xilliga dowladdu ay haysato iyo sidoo kale qorshaha xilligu kusoo aaday way dadaashay dowladdu oo waxay samaysay fikir ah in bacaha la baabi'iyo waa aragti fiican laakiin way ku adkaa doontaa waxayna u baahan taha sannado kale oo dheeraad ah sababto ay tahay hadda magaalada iyadoo dowladdii amar ay soo saartay ayaa haddana istiil weli meelo badan laga isticmaalaya macnaha bacda marka waxaan qabaa fikirka ah in arrintan ay adkaa doonto aysan fududeen in guud ahaan soomaaliya laga baabi'iyo bacaha
waa tahay cumar sida deeq uu leeyahay waxa u muuqataa in dowladdu ay wakhti dheeraada bixiso si bacda taalo loo isticmaalo islamarkaana loo xakameeyo bac kale dalka inaysan soo gelin arrintaasoo ma aha mid saameyn ku yeelan karta ganacsato iyo dad fara badan oo bacdan isticmaalayay welina ay u taallo soo arrintan saameynteeda ma yeelan karto markaa xagga adkayso
cabdicasiis aada umahadsantaa horta bacda markii la yiraa wax walba waxaa laga eegaa saameynta ama dhibaatada ay leeyihiin iyo faaidada ay leeyihiin bacdu waxay ka mid tahay waxyaabaha deegaanka maaragtahay saameynta aada u badan ee maaragtahay dhibaatada badan kuleh marka wax walba waxaan ka eegeynaa dhinaca saameynta wanaagsan iyo saameynta xun marka runtii ma adkaan doonto haddii la yiraahdo bacda taallaha la isticmaalana waxaawaaye ayadana ma ila ahan inay qaadan doonto waqti badan sababtoo ah dowladda hadday xakamayso dekadaha maaragtahay in aysan bac cusub ayna soo degin taasi waxay sahlaysaa in maaragtahay la joojiyo gebi ahaanba marka waa gartay marka laga hadlayo dooda cumar waxaa jirta wadamo fara badan oo ku yaala gobolkan bariga afrika oo bacdan joojiyey dagaal fara badanna la galay dalka kenya ayaa ka mid ah hadda guud ahaanba laga joojiyay in la isticmaalo deeq soo maaha si amarkan uu dhaqan galo dowladda in awooddeeda dowladnimo ay soo ceshato arrimaha deegaanka badbaadada iyo nolosha dadka si looga shaqeeyana bacdan ay tahay guud ahaanba in laga takhaluso
cabdicasiis waa maasanta mar kale bacda in laga takhaluso waa muhiim laakiin waxaan ka eegeynaa wakhtiga dowladdu ee bixisa ee ah in bacaha la baabi'iyo su-aasha meesha taalaadana waxay tahay ma magaaladii keliya ayaa laga isticmaalaa bac guud ahaan soomaaliya laga isticmaalaa bacda marka sababta keentay in ay adkaa doonto waxay tahay in magaaladii laga takhaluso haddana miigii loo gudbo wakhtiga ay qaadan karto waa arki kartaa laakiin dowladda amar fiicanay samaysay go-aan fiicanay qaadatay oo ah bacaha in la baabi'iyo dadku iyo annaguba waan ognahay macnaha bacdu inay dhibaatada xoogan iyo xoolaha iyo dadka kale ay ku hayso waa waxaaska cad laakiin arrinta meesha taallo oo in dhinaca kale laga fiiriya waxay tahay wadamadaas soo hadal qaaday waa wadamo waqti dheer juhdi ku bixiyey laakiin dowladdu xilligii go-aanka ay soo saartay oo oktoobar in la baabi'inayo kowdeeda ah waqti kooban dadka u qabatay dadka ka hadlaynana oo wadamada sheegaysa inay hore ay u baabi'eenna waqtiyo iyo juhdiyo badanee la bixiyey marka suurtagal ma ahan in guud ahaan hal mar la wada saaro bacaha laakiin dowladdu way dadaashay keliya waxay sameysay amaray soo saartay laakiin waxay ahaaday waqti dheeraada inay bixiso dowladda
dhibaatada ugu badanoo hadda bacda ay ku hayso deegaanka soomaalida cumar aqoonyahanaa tahay jooga magaalada muqdisho wax badanna ka warhaya maxaa ka mid a cabdicasiis aada u mahadsan tahay runtii waa su-aal aada u wanaagsan ee bacdu deegaanka horta guud ahaan caalamka saameyn ayay ku leedahay waxyaabaha ay saameynta ku leedahay waxaa ka mid a wasaqowga hawadoo kale macnaha xayawaanadoo kale ama xoolahoo kale in ay si aada u saameyso sidoo kale dhirtoo kale saameynay ku leedahay ama maaragtahay guud ahaan noolayaashoo dhan saameynay ku leedahay marka dhibaatada bacda maaragtahay lama soo koobi karo deegaanko burbur oo ay ku yimaado ayay saameyn ku leedahay sidoo kale caafimaadka marka la yiraha dhakhaatiirta caafimaadka xitaa waa ka digan mararka qaar in maaragtahay la isticmaalo caafimaadka iyo maaragtahay nolosha aadanaha saameynay ku leedahay marka bacda runtii lama soo koobi karo haddii hala faafaayo dhibteeda la yirahane waqti dheere bay runtii u baahan taha
maadaama khatarahaasi ay leedahay bacda sidaad la socotana deeqo waadii ugu dambeysay dhakhaatiirtu ay sheegayaan cudurro fara badan dalkayna kusoo kordhayeen oo kansarka ka mid yahay oo xataa dhakhaatiirta qaar ay yidhaahdeen waxay sabab u ah bacda oo raashin kulul lagu shubo kadibna bacda ay ku milanto qofkii cuno unugadiina kansar uu ku samaysma qofka bini aadanka ah haddiiba khatar la badbaadinayo maxaa diidaya tallaabo adag in la qaado taa ma kula tahay inay tahay tallaabo muhiim
amarka ah in bac la saaro waa tallaabo muhiim ah laakiin waxaan ka eegeynaa waktiga dowladdu ay soo saartay iyo xilliga lagu baabi'i karo dhakhaatiirta hadda ka hadlayno oo aan dhehayno go-aanay soo saareen oo yani waxay sheegeen in khatare ay leedahay in kansar laga helo ayagii ayaa dadka markay daawada ka gadayaan bacmadow daawa amba bacqafiif daawa siiya bac gaara ay ku siiyaan ma hayaan inkasta waayadii ugu dambeysay aada u bedeleen isbitaalada oo ay bilaabeen agab bacda ka fiican oo deegaanka saaxiib la ah markii loo eego mararka qaar cisbitaalada magaalada haddii cisbitaal uu jiro in dhaqankaasi uu bedelay oo awaamiirta dowladda amba baca u gaar ayaga ay samaysteen waxaa jira weli cisbitaallo kale amba farmashiyoon aan dhahno oo dadka dant dadka dantayray ka adeegtaan marka khatar caafimaad way jirtaa way leedahay bacda guud ahaan macnaha in bacda la sii haayo annaga ma taageerino laakiin keliya waxaan ka fiirinaynaa waktigan dowladda ma baabi'i kartaa ma ku habboonta in bacda la baabi'iyo bacda in la baabi'iyo cabdicasiis waktiga qaadanaya laakiin dowladdu inay amarkaas soo saarto way ku saxnayd laakiin ma fududa macnaha inay si deg dega ay ku dhammaato ugu dambeyn marka cumar markii aad fiiriso waa isla garana bacda inay khatar leedahay deegaankana ay halis ku tahay tallaabada dowladda ay qaadana waan isku raacna inay muhiim tahay laakiin deeqo saxafiya waxa uu ku doodayaa inay ahayd waqti dheeraada in lasii bixiyo hadda muxuu xaalku noqon karaa midan la tahay bacdan tallaabada dowladdu ay qaaday in sida ay tahay loo dhaqangeliyo mise waxaa muuqanaya dooda dhinaca kale ah in waqti lagu daro taa maxaa xalku noqon karaad is leedahay runtii waa su-aal aada wanaagsan marba haddii ay leedahay saameyn caafimaad mid dhaqaale iyo mid guud ahaan deegaanka ay saameyn ku yeelato isbedelka cimiladoo kale ay saameyn ku yeelato waxaa muhiim ah tallaabada ay dowladdu qaaday in la taageero shacabku ay joojiyaan ganacsada soomaaliyeed ay go-aanka dowladda dhankooda ay ka dhaqangeliyaan iyagu ay horkacaan oo ma garanaysaa hay ay joojiyaan gebi ahaan ninkii ku fikri jira in uu soo dejiyo uu hadda ku fikiro in uu joojiyo haddii ay jiraan agab kaloo maaragta hay u yaalo ama baca hadda u yaallo oo u degsan ay jiraan runtii xataa waxaan ku talinaynaa haddii uu ka kaaftoomi karo inuu ka kaaftoomo oo guud ahaan joojiyo oo maaragtahay loo jeesto adeegyada kale ama maaragtahay agabyada kale oo bacda bedeli kara adiga xalka maxaad leedahay cabdicasiis waa mahadsan tahay horta gebi ahaan in bac la joojiyo waxay tahay mid caafimaad iyo sidoo kale mid macnaha deegaanka qurxinaysa laakiin waxaan ku tali lahaa dowladda soomaaliya dad ganacsataha jira oo wakti ka galay marka wakti dheeraada dowladdu ha bixiso saasaas leh aad ayay u mahadsan yihiin deeq macalin jiino oo ah saxafi ka howlgala magaalada muqdisho iyo cumar muxuudiin cumar oo ka mid ah aqoonyahanka soomaalida ah ee dhallinyarada ah labadaba waxay ka doodayeen arrinta la xiriirta joojinta bacda oo dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadirba ay hirgeliyeen taasi oo la sheegay inay caqabad ku tahay deegaanka iyo nolosha aadanaha ee ku nool soomaaliya guud ahaanba doodii galabnayd ee maanta anigoo cabdilcasiis barrow ayaa idiinka soo jeedinaya muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdilcasiis barrow oo uu nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban haatanna wararkii caalamka haddaan dib idin xasuusiyo qaramada midoobay ayaa eegaysa inay hakiso howlaha gargaarka oo ku jiro raashinku kaasi oo ay ka waday gobolka amxaaradda ee dalka etoobiya kadib weeraro lagu dilay shaqaalaha gargaarka bini'aadanimada sida diblomaasiyin ka tirsan qaramada midoobay ay ka soo xigatay wakaaladda wararkee reuters shan ka mida shaqaalaha gargaarka ayaa la dilay waa lixdii bilood ee ugu horreeyey sanadkan toban kale ayaa jirdil loo geystay ama la dhaawacay halka koob iyo toban kalena ay afduubteen kooxo dembiilayaal ah oo aan la aqoonsan sida ku cadda komenti ku taariikhaysan bishii agost ee sanadkan dokumentiga oo saddex bog ka kooban ayaa lagu sheegay in qaramada midoobay ay si dhaba uga fikirayso hirgelinta joojinta kumeel gaadhka ee howlaha gargaarka gobolka amxaarada dhowr ururada aan dowliga ahayn iyo qaar ka tirsan dalalka deeqda bixiya ayaa horeyba uga soo horjeestay tallaabadaasi sida laga soo xigtay saddex ilood oo aqoonu leh arrintan intii uu socday dagaalka dowladda etoobiya ay kula jirto qoomiyadaha tigreega iyo amxaarada ayaa dhibaatooyin laga soo wariyey joojinta howlaha gargaarka ayaa saameyn xun ku yeelan doona in ka badan laba dhibic saddex milyan oo qof oo ku nool gobolka amxaarada kuwaasi oo ku tirsan cunnada gargaarka si ay u noolaadaan ayay yidhaahdeen labada waddan ee daqbixiyaasha ah iyo ururka ka soo horjeestay joojintan gobolka amxaarada ayaa waxaa ku nool lix iyo soddon milyan oo qof waana goobtii ugu horreysay ee kumanaan qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalka dalka suudaan ay markii hore yimaadeen dagaalka u dhexeeya ciidamada etoobiya iyo maleeshiyada fano ee amxaarada ayaa dhacay bishii julaay ee sanadkii waxaana la dilay boqolaal qof kumanaan kun oo kalena way barakaceen sida lagu sheegay qiyaas ay qaramada midoobay bixisay maleeshiyada fano ayaa ku jirtay dagaal sokeeye oo socday muddo laba sano ah xukuumadda adisababa ayaa sidoo kale dagaal kula jirtay jabhadda tigreega ee ka jirta waqooyiga dalkaasi intii uu dagaalkaasi socday dowladda etoobiya ayaa beenisay eedeymaha ah inay gaajo u adeegsatay sidii hub si ay ula dagaalanto tigreega oo iyagu go'doomin buuxda la geliyey kadib markii dagaalkii tigreega u dhammaaday ayaa waxaa meesha ka baxay xidhiirkii jabhadda fano ee amxaarada iyo xukuumadda kadib markii amxaaradu kadib markii dowladdu ay adisababa weeyaane ay ku eedaysay gobolka amxaarada inuu rabshada bilaabay islamarkaasna ay amartay inay dhimaso ciidamada ammaanka ee maxaarada taasoo labada dhinac iska hor keentay warkii caalamkuna waa nagay intaas haddana aan u beedhno dhinacii heesaha aan idiin soo qabto heestan
heestaasi ayaa u dambaysay idaacaddayadii caawa inta haddii la idhahdo aanu berri marka la dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan bahda v o idinle sidaas iyo fiid wanaagsan kunta